habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a ood ikaga imaanaysa washington waa habeen isniina bisha maarch sannadka labadakunyoshaniyolabaatankana waa saddex waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dot com idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad idaacadda caawiya dunida ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii qurbe ayaad maqli doontaan iyo sidoo kale barnaamijka faaqidaada ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan caalamka waxaadna dhegaysan doontaan marka hore warkii dunida oo aan idin ah
yani baarlamaan mowqifkii dastuuriga ahi ku shaqaynaya horta dalka ma jiro macnaheeduna ma aha kuwa mucaaradkaahuna inay dee dan qaran ka shaqaynayaan kuwa oo dowladda difaacayana inay ay dan qaran ka shaqaynayaan barsey laakiin khilaafka badanaa waxaa keena waxa dastuuriga ah oo laysku og yahay markii la xeeladaysto markaas khilaaf xoog laha yimaado
baabuur ayaa lagu jira dad ku sugnaa magaalada galbeedka jarmalka ku taala ee manham isniinta maanta ah waxaana ka dhashay dhimashada ugu yaraan hal qof iyo dhaawac tiro kale dhacdadan ayaa saameyn ku yeelatay dabaaldegyada karnifaalka ee gobolkaasi halkaasi oo booliiska horey ay uga feejignaayeen suuragalnimada weerar amni darro afhayeen u hadlay booliiska ayaa sheegay in darawalkii baabuurka la qabtay balse aysan caddayn in ay jiraan tuhmanayaal kale booliiska ayaa shacabka ugu baaqay inay ka fogaadaan bartamaha magaalada goobjooga la hadlay royters ayaa sheegay in dad dhowr ah ay dhulka jiifeen iyadoo ugu yaraan laba qof lagu dadaalayay in la badbaadiyo wargeyska bilt oo soo xiganaya ila dhanka ammaanka ah ayaa sheegay in laba qof ay dhinteen halka shan iyo labaatan kalena ay dhaawacmeen weli lama xaqiijin in darawalku si kas ah uu u beegsado dadka iyo in dhacdadani ay xiriir la leedahay dabaaldegyada karnibaalka jarmalka kuwaasoo si rasmi ah u dhammaanaya isniinta loo yaqaano rose monday manham si kasta ha ahaatee waxay munaasabadan tahay tii ugu weyneyd ee la qabtay tan iyo axaddii sida laga soo xigtay warbaahinta manham labaatan iyo afar baabuur madow oo xawaaro sare ku socda ayaa si toos ah u jiiray koox dad ah isagoo ka yimid fagaaraha baradeblaats kuna jihaysnaa taalada biyaha ee calaamada u ah magaalada dhacdadan ayaa sare u qaaday walaaca laga qabo ammaanka jarmalka maadaama ay ku soo beegantay xilli weeraro rabshado wata ay dalkaasi ka dhaceen toddobaadyadii lasoo dhaafay madaxweynaha ukraine valadimir seloniski ayaa sheegay axaddii shalay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu saxiixo heshiis markaasi nuuciisa uu dhif yahay oo macdanta dhulka ah oo uu la galo maraykanka wuxuuna sheegay inuu rumaysan yahay inuu badbaadin karo xiriirka uu la leeyahay madaxweynaha maraykanka donald trump isagoo la hadlayay suxufiyiinta kadib kulan ay isugu yimaadeen hogaamiyayaasha yurub oo ka dhacay dalka britain saloniski wuxuu sheegay inuu u malaynayo in maraykanku uu sidoo kale diyaar u yahay inuu saxiixo heshiiska macdanta laakiin laga yaabo inuu u baahdo waqti uu ku falanqeeyo waxyaabaha qaarkood labada dhinac ayaa la filayaa inay heshiiska la saxiixdaan toddobaadkii hore mar uu seloniski soo booqday aqalka cad balse qorshahaasi ayaa meesha ka baxay kadib markii ay isweydaarsadeen hadallo qallafsan intii lagu jiray kulan uu la yeeshay trump iyo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka j d fens seloniski ayaa axaddii sheegay in ukraine ay ku xisaabtamayso kaalmada maraykanka ee dagaalka ka dhanka ah duulaanka ruushka oo saddex sano jirsaday waxaan u malaynayaa buu yidhi inay joojinta kaalmadaasi oo kale ay caawin doonto oo keliya madaxweynaha ruushka valadimir putin seloniski ayaa hadalkan sheegay isagoo intaas sii raaciyay taa awgeed waxaan u malaynayaa in maraykanka iyo wakiilada adduunka ilbaxda ah aysan xaqiiqdii caawin doonin putin trump ayaa seloniski ku tilmaamay mid aan abaal lahayn intii uu socday kulankoodii jimcaha waxaana uu raadiyey heshiis dhanka macdanta ah si uu maraykanka uga soo ceshito malaayiin dollar oo gargaara oo uu hore u siiyey dalka ukraine israa'iil ayaa shalay oo axad ahayd waxay xanibtay baabuur gargaar siday oo galaya qasa iyadoo ay ishortaageen xabajoojinta hakisay dagaalkii lixda toddobaad ee lasoo dhaafay kooxda xamaas ee maraykanka u aqoonsan yahay argagixisada ayaa weydiisatay dhexdhexaadiyaasha masar iyo qatar in markaasi ay arrinta soo farageliyaan dhexdhexaadiyaasha masar iyo dalka qatar ayaa israa'iil ku eedeeyay inay ku xadgudbayso sharciga bani-aadanimada iyadoo u adeegsatay gaajada sida hub ahaan sida ay u sheegeen wakaaladda wararka ee a b xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa mar sii horreyse sheegay inuu aqbalay soo jeedinta ergeyga madaxweynaha maraykanka donald trump steve witcof oo ku aadan xabajoojin ku meel gaara oo laga sameeya khaza xiliyada ramadaanka iyo munaasabadda yuhuudda ay xusaan saacada kadib markii uu dhacay wejigii koowaad ee xabajoojintii horey loogu heshiiyey maraykanku wax faallaha kama bixin mar ay la xidhiirto wakaaladda wararka ee b haddii lagu heshiiyo xabajoojintu waxay joojinaysaa dagaalka ilaa dhammaadka xilliga soonka oo ku beegan maarch kow iyo soddonkeeda iyo ciidda yuhuudda oo ah ilaa iyo abriil labaatankeeda xabajoojintu waxay ku xiran tahay in xamaas ay sii daayaan kalabar dadka nool iyo kuwa dhintay ee ay haystaan maalinta ugu horreysa inta hartayna la sii daayo gunaanadka haddii heshiiska lagu gaaro xabajoojin markaasi joogto ah xamaas waxay sheegtay inay ka go-an tahay xabajoojintii markii hore lagu heshiiyey ee la qorsheeyey inay u gudubto weji labaad iyadoo wadahadallo lagu doonayo in dagaalka si joogto ah loogu soo afjara ay jiraan waxayna diidday xamaas fikradda ah in si kumeel gaara loogu kordhiyo xabajoojinta muddo afartan iyo labo maalmood ah halka warkaasi aad kala socotaana waa b o a washington aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa ka socda kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaana dooda ka socda fadhiyada baarlamaanka hareeye buuq iyo sawaxan ka dhex taagan xildhibaanada baarlamaanka buuqan ayaa imaanaya iyadoo soomaaliya ay ka taagan tahay hubanti-la-aan siyaasadeed oo la xiriirta doorashada soomaaliya ee soo socota warbixintan muqdisho waxaa kasoo diray waryaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle xilli wakhtiga u haray hay-adaha dowladda uu yahay mid gabaabsan marka loo ega muddaxoloodkooda ayaa xilligani waxaa muran iyo khilaaf hoogan uu hareynaya aqalka hoose golaha shacabka waxayna xildhibaanadu u kala qaybsan yihiin mukhaafad iyo muqaarad marka loo ego fadhiyadooda hadda ka socda filla hargeysa dadka ka faallada siyaasadda ayaa sheegaya in baarlamaanku uu ka gaabiyey shaqadii looga baahnaa taasoo ugu muhiimsaneed korjoogtaynta hay-adda fulinta yacni baarlamaan mowqifkii dastuuriga ahay ku shaqaynaya horta dalka ma joogo macnaheeduna ma aha kuwa mucaaradka ahuna inay dee dan qaran ka shaqaynayaan kuwa oo dowladda difaacayana inay dan qaran ka shaqaynayaan barsey laakiin khilaafka badanaa waxaa keena waxa dastuuriga ah oo laysku og yahay markii la xeeladaysto markaas khilaaf xoog laha yimaado rofeor liibaan ciise oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ayaa qabay in baarlamaanka sidiisabay tahay inuu doodo balse muhiimay tahay inay qabtaan shaqooyinka hortabinta u leh dadka soomaaliyeed baarlamaan inuu murmo kala aragti duwanaado waa waa shay dabiici ah laakiin waxaa la rabaa baarlamaanku inuu ogaado maxaa mudnaan leh maxaase aan lahayn mudnaan maanta baarlamaanka waxa uu joogaa marxalad adag oo dalku uu marayo ayuu taagan yahay mar-alad ay jirto khilaaf siyaasadeed oo xoogan oo ba-an oo ayaa ayaa uu marayaa marxalad dalka uu u diyaargaroobayo isbeddelka siyaasadeed sidee ku dhici karaa in la helo isbeddel siyaasadeed oo si nabdoona ku dhaca dowladda isagana wuxuu u baasgareeyey macna dowladdana ay xukuumadduna wadataa inuu doorasho qof iyo codah inay dhacdo ka sukow doodaha adag ee ka socda golaha shacabka waxaa keliya xilligan looga fadhiyahay baarlamaanka iyo hay-adaha dowladdu waa arrinta doorashada taasoo dadka ka faalooda siyaasaddu ay tilmaamayaan inay muhiim tahay doorasho wada ogola sideedaba hal hal qodob ayaan ku soo aruurinay khilaafka hadda jira hal qodobaan ku soo aruurinay fiiri khilaafyada oo afkaarta dastuurka laga qabo aaday u badan yihiin wadankumu wuxuu noqonaa presidential barlamentarian waxaasoo dhan doodo badanaa laga qabaa taas hadda annaga waxaa nooga muhiimsan hal qodob doorasho heshiis lagu yahay heshiis yacni siyaasi ah oo lagu heshiis yahay oo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah oo raba inay tartamaan ay heshiis ku yihiin intaas bisaa laga rabaa baarlamaanka inay keenaan oo bisleeyaan brofesor liibaan ciise ayaa sheegay in xilligan looga fadhiya baarlamaanka soomaaliya inay qaataan door shariifa guddiyal ay u diraan maamulada ku maqan khilaafka sida maamulada puntland iyo jubbaland in guddiyo la saaro guddiyo loo diro puntland guddiyo loo diro jubbaland oo iyagoo adeegsanaya oday dhaqameedyadana raacayaan culamaa udiinka raacayaan civil society-ga in la baadigoobo soomaali la isku baadigoobo marka haddii qeybtii fulinta waxaas dhan waa fulin keliya maaha hadday dhacdo fulinta inuu ka imaado bal cala alaqal maadaama waxaan la rabo in laga helo wadaheshiid inay taa waa inay isku dayaan oo si xooga ay saaraan dowladda ayaa xilligan ku colalinaysa inay qabanayso doorasho dadweyne waxaase saluug xoogan ka muujinaya mucaaradka waxaana sidoo kale miisaska looga hadlaya arrimaha doorashada ka maqan labada maamul ee kale ah puntland iyo jubbaland cabdulqaadir okey qubanaha v o a muqdisho
duqeymaha dhanka cirka ah ee ka socda dalka suudaan gaar ahaan gobolka daarfuur ayaa sii xoogaystay maalmihii u dambeeyey waxaana duqeymahaasi ay geysteen khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray dad rayid ah isagoo ku sugan magaalada adre ee dalka jaad ayuu henry wilkins wuxuuna la wadaagayaa sheekada khadiija oo ah gabar qaxooti ah oo wiilkeeda ku weysay mid ka mid a weeraradan cirka ay isku geysanayaan dhinacyada dagaalka sokeeya uu ka dhexeeya ee suudaan ee ciidamada qalabka sida ee suudaan iyaga xoogaga gurmadka deg dega ah ee loo yaqaano arasaf maxamed colaad xasan ayaa warbixinta noo soo jeedinaya muuqaalkan oo v o a ayna si madax bannaan u xaqiijin karin ayaa muujinaya duqaymo xagga cirka ah koox u dooda dadka reer daarfuur ayaa sheegtay in weerarkani u dhacay koob iyo labaatankii bishii januari kaasi oo ka dhacay magaalada nayaala ee gobolka daarfuur ee dalka suudaan muuqaalkan ayaa muujinaya meydadka carruurta oo daadsan meel kasta halka dad shiciba oo dhiigbaxayaana ay dhulka yaalliin haweenaydan oo magaceeda ku soo gaabisay khadiija ayaa sheegtay in wiil ay dhashay duqaymaha lagu dilay waa ciidamada cirka milatariga ah ma aysan doonayn inay wiilkayga dilaan laakiin maadaama xoogaga r s f ay halkaasi joogeen si kama ah ayaa loo dilay xilli uu carruur kale la ciyaarayey jidhkiisu wuu googo'ay sidaas darteed waan ka qariyey walaalihiis deg deg ayaan u qaaday meydkiisa sheekada khadiija ma aha mid gaara hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa si weyn u dhaleeceeyey ciidanka qalabka sidee suudaan oo duqayme ka geystay goobaha ay dadka shicibkii ku nool yihiin ee daarfuur waa kan cabdulaahi xasan oo ka tirsan hay-adda amnesty international duqaymaha cirka ee ka dhacaya suudaan gaar ahaan daarfuur waxaa badi sameeya ciidanka qalabka sida ee suudaan waxay noo xaqiijiyeen in ciidanku uu duqayme ka geysta magaalooyin ay ka mid yihiin nayaala oo ku taalla koonfurta daarfuur cabdulaahi xasan oo garyaqaan kenya u dhashay oo u dooda xuquuqda aadamaha waxa uu xusay in sharciga caalamiga ahi uu ka doonayo dhinacyada dagaalamaya inay badbaadiyaan shicibka xitaa haddii ay la dagaalamayaan cadow ku sugan goobahaasi markii uu dagaalku bilowday laba sano ka hor ciidanka qarankii suudaan waxa uu ahaa kooxda keliya ee awoodda u leh inay fuliyaan duqaymaha cirka si kastaba ha haatee warbixin ay royters daabacday lix iyo labaatankii februari ayaa muujinaysa in sawirro dhinaca satellaytka laga qaaday ay daaha ka rogeen in xoogaga r s f ay haystaan ugu yaraan saddex diyuuradood oo aan duuliyo lahayne nooca droneska oo ku sugan garoon ku yaalla koonfurta daarfuur dowladda maraykanka ayaa bishii janawari kooxdan ku eedaysay inay xasuuq geysatay cabdulaahi xasan ayaa sheegay in amnesty international ay baadhayso warbixinno sheegaya in kooxda r s f ay hadda bilowday isticmaalka dayuuradaha dronska dhammaadkii laba kun iyo afar iyo labaatan iyo horaantii sannadkan laba kun iyo shan iyo labaatan waxaan helnay eedeymo la hubo oo sheegaya in kooxda r s f ay bilowday duqaymo cirkaa oo ay ku fulinayaan dayuuradaha aan duuliyaha lahayn warbixinta royters ayaa sheegtay in dayuuradaha dronsku ay u muuqdaan kuwo laga keenay dalka shiinaha labada kooxood ee r s f iyo ciidanka suudaan midkoodna kama jawaabin codsiyo loo diray oo ku saabsan arrintan khadiija geerida wiilkeeda waa mid culus oo xanuun badan hase yeeshee xasuusteeda weli uu ku sii weyn yahay waxa uu aad u jeclaa walaalihiis aniga aad ayuu ii jeclaa marna kale ma aanaan maqnaanin afar iyo labaatanka saacadood waan la joogi jiray iyadoo dagaalka suudaan uu sii xoogaysanayo khasaaraha shicibkaee ka dhashay duqaymaha cirka ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii badanaya
warbixintii waryaha v o eda henry wilkins waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi xasan halkaad nagala socotaana waa v o a washington wararka soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse aan ku horeyna afrika iyadoo dalalka caalamka ay wajahaysa ama wajahayaan khataro sii kordhaya oo la xiriira masiibooyinka cimilada urur goboleedka igaad ee ay ku bahoobeen dalalka geeska afrika ayaa la kaashanaya hay-adaha gargaarka si loo horumariyo barnaamij loogu talagalay ka hortaga masiibooyinka barnaamijkan ayaa xoojinaya nidaamka digniinta iyo maareynta khataraha ee sideed wadan oo xubno ka ah igaad wariyaha v o e da juuma majaanka ayaa warbixintan nooga soo diray nairobi xuseen maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo haya isbedelada cimilada ee xaddaafka ah ayaa noqday arrin caadi ka ah caalamka khubaradu waxay sheegayaan in saameyntu ay si ba-an u taabatay dalalka geeska afrika sababo la xidhiidha diyaargarow la-aanta urur goboleedka igaad ayaa soo saaray qorshe hordhac ah si uu wadamada xubnaha ka ah uu uga caawiyo yareynta khasaaraha ay sababaan masiibooyinka isbedelada cimiladu waxaan isku dayeynaa inaan urur goboleed ahaan hagno dalalka igaad si aan uga caawino wadamada in ay u guuraan dhinaca usii diyaargarowga taasoo la jaan qaadaysa isbeddelka cimilada horumarka iyo sidoo kale sida ugu muhiimsan ee wax looga qabanayo baahiyaha bini'aadantinimo iyo dhibaatooyinka joogtada ah ee ka jira dalalka ku gahoobay igaad qorshaha hordhac ah ee igaad waxa uu siinayaa wadamada xubnaha ka ah iyo hay-adaha kale dariiq cad oo lagu dhaqangelinayo tallaabooyinka lagama maarmaanka ah ee ka hortagga inta aanay masiibadu dhicin hanaanka waxa uu ku bilaaban doonaa amaba lagu fulin doonaa xarunta igaad u qaabilsan isbeddelka cimilada oo ku taala magaalada nairobi ee dalka kenya halkaasi oo shaqaaluhu ay la socdaan islamarkaana ay ururiyaan xogta la xidhiidha isbeddelka cimilada iyaga oo natiijooyinka ay helaan islamarkiiba ku wargeliya dalalka ku bahoobay igaad iyaga oo siiya talooyin iyo digniino hordhac ah maadaama dhammaan khataraha waaweyn ee gobolkeennu ay la xidhiidhaan isbeddelka cimilada helitaanka digniin hordhac ah oo la xidhiidha isbeddelka waxa ay gacan ka geysanaysaa ka hortagga masiibooyinka qorshaha hordhaca ah waxaa loo fulinayaa si wada jir ah iyada oo la kaashanayo hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gobolka oo ay ka mid yihiin w f b iyo faw khamiisi williams oo ka tirsan xarunta xafiiska hay-adda faw ee dalka kenya ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu uu saameyn weyn ku yeeshay wax soo saarka cuntada ee afrika waxay sidoo kale saameyn ku yeelatay heerarkeena ganacsiga taasoo micnaheedu yahay waxa weeye in guud ahaan ay hoos u dhigtay awooddeenna ah inaan helno cunto nafaqo leh oo miiska aan saaranno khamiisi williams ayaa sheegay in qorshaha hordhac ah uu ka caawin karo dalalka gobolka si ay si wanaagsan uga falceliyaan masiibooyinka mustaqbalka waxaan aragnay sida aan mar kasta ula tacaalayno masiibooyinkan laakiin haddii aan haysanno khariidad cad oo hagta oo aan raacno markaas waxaan isku dayi karnaa waa inaan ka hortagno masiibada intaanay dhicin axmed amdihoon waxa uu sheegay in hirgelinta qorshahan ay faa'iido wadaag ah u tahay dowladaha iyo bulshada gobolka haddii khataraha la saadaaliyey ay dhacaan taas macnaheedu waa inaad ka hortagtay dhibaato aad u weyn oo saameyn ku yeelan lahayd bulshadaada hantidaada iyo nolol maalmeedkaaga laakiin haddii aanay dhicin waxaa la sii saadaaliyey waxa ay fursad maalgelin u noqonaysaa bulshooyinka dalalka geeska afrika ayaa sanadihii u dambeeyey la kulmay masiibooyinkii isbeddelka cimilada ee ugu xumaa oo ay ka mid yihiin abaaro ba-an iyo fatahaado soo noqnoqday khubaradu waxay rajeynayaan in gobolku uu ka gudbo falcelinta masiibooyinka una wareego hanaanka ka hortagga firfircoon si loo ilaaliyo bulshooyinka nugul
warbixintaasina waxaa noo soo diray wariyaha v o e da juma majaanka xuseen maxamed ayaa noo soo jeedinaya halkaad nagala socotaana waa v o a washington baahida loo qabo in la joojiyo dagaalada yukrain iyo bariga dhexe canshuuraha maraykanku ku soo rogaya dalal kale iyo dhimista qarashaadka dowladda federaalk ee maraykanka waa qaar ka mida mowduucyada laga filayo madaxweyne donald trump inuu ku iftiimiyo khudbadda ugu horeysa ee muddada labaad ee xafiiska uu ka jeedinayo koongareeska toddobaadkan wariyaha v o e da veronica balderas iglesias ayaa warbixintan noo soo dirtay sida uu sameeyey sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo fadhi wadajir ah oo koongareeska uu yeelanayo talaadada berri ah dagaalka ruushka iyo ukrain ayaa la filayaa inuu si weyn uga dhex muuqdo khudbadda trump marka la eego dadaalada maamulkiisa uu wado ee lagu dhexdhexaadinayo wadaxaajoodyada nabadeed ee u dhexeeya dhinacyada iska soo horjeeda waxaan raadinaynaa nabad ma raadinayno inaan galno dagaal toban sano ah oo aan markaasi ciyaar ciyaar galno nabad ayaan rabnaa hogaamiyaha maraykanka ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu koongareeska u gudbiyo mowqifkiisa ku aadan dagaalka israa'il iyo xamaas iyo mustaqbalka khaza inta lagu guda jiro shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen ra-iisul wasaaraha israa'el benyamin netanyahu afartii febraayo trump waxa uu soo jeediyey in maraykanka u bedelo khaza rifyeeraha bariga dhexe maraykanku waa inuu yeesho dhulkaasi horumar ayuu gaarayaa islamarkaana shaqooyin kumannaan ah ayaa abuurmaya waa wax wanaagsan inta lagu guda jiro khudbaddiisa koongareeska falanqeeyaasha ayaa sidoo kale filaya in trump uu ka hadli doono sababta ka dambeysa in maraykanka uu canshuuro ku soo rogo waddamada kale shanon bow o'brian waa baro ka tirsan jaamacadda texas ee magaalada austin waxayna dhigtaa waaxda dowladda waxay qadka skype-ka v o e da ugu sheegtay waxaan aaminsanahay aragtidiisa inuu aaminsan yahay in haddii uu soo rogo canshuuraha ay sababi doonto korukaca qiimaha taasina ay keenayso in warshaduhu ay ku soo noqdaan maraykanka si ay uga fogaadaan canshuurahaasi trump ayaa sidoo kale iska fogeeyey qaar ka mida dhaleecaynta maamulkiisa loo jeediyey ee ku aadan xawaaraha iyo baaxadda dadaalada ay ugu jirto dhimista qarashaadka dowladda iyo dhimista wax isdabamarinta iyo khasaarinta qarashaadka aan loo baahnayn iyadoo la dhimayo shaqaalaha dowladda waa kan mar kale shannon o'brien waxa ila tahay inuu uga hadli doono arrinkaasi sida tallaabo lagu yaraynayo qarashaadka dowladda waxaan aaminsanahay inuu ka hadli doono sida ay u wanaagsan tahay ee ay wax u socdaan senator alisa slotkin oo hore u ahaan jirtay falanqeeya hay-adda c i e da ka tirsan ayaa loo doortay inay dimuqraadiga jawaabtooda ee khudbadda madaxweyne trump jeediso falanqeeya o'brian waxay qabtaa in dadka maraykanka ay u badan tahay inay kala socdaan tabinta tooska ee bogagga internetka iyo baraha bulshada jawaabta senator slotkin iyo weliba khudbadda dhammaystiran ee trump ee habeenka talaadada iyagoo maalinta labaadna lagu soo celcelin doono hadaladooda oo goosgoos ah halkaad nagala socotaana waa v o a washington ciidamada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa axaddii shalay beeniyey in labaatan dagaalyahan oo lala xiriirinayo xasuuqii ruwanda lagu qabtay dhulkooda iyaga oo ku tilmaamay muuqaal ay sii deysay jabhadda m labaatan iyo saddex oo muujinayay iyagoo raggaasi ruwanda ugu gacan gelinaya uu yahay mid been abuur ah warbixin ay arrintan ka qortay v o a da waxaa noo soo koobaya maxamed colaad xasan hadalkan ayaa yimid kadib markii kooxda fallaagada ah ee hubaysan ee m ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ay sheegtay sabtidii inay gacanta ku dhigeen dagaalyahano ka tirsan ciidamada fallaagada xoreynta ruwanda ee loo soo gaabiyo f d l r oo ah maleeshiyaad ay aasaaseen qowmiyadda huutu ee ka qayb qaatay xusuuqii tutsiga ee ruwanda ka dhacay sannadkii kii ruwanda ayaa muddo dheer tuunsanay joogitaanka ciidamo ka tirsan f d l r ay joogaan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo fallaagada m ayaa bilihii lasoo dhaafay qabsatay qaybo badan oo ka mid ah bariga d r c ee dhibaatadu ka jirto macdantana qaniga ku ah dhulka ay qabsatay waxaa ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee goma iyo bukavu m ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinayey ciidamadooda oo ku wareejinaya labaatan qof oo ay sheegeen inay ka mid yihiin dagaalyahanada f d l r ee ruwanda oo ku sugnaa barxuduudka labada wadan tani waa dhacdo been abuura oo dhadhan liidata lana soo agaasimay iyada oo ujeeddadu tahay keliya in la sumcad dilo ciidankeenna sidaasina waxaa bayaan ay soo saareen ku sheegay madaxda ciidamada qalabka sida ee kongo tani waa qayb ka mid ah istaraatiijiyadda ruwanda oo loogu marmarsiyoonayo duulaanka qayb ka mid ah dhulka d r c ayuu bayaanku raaciyey bayaanka ayaa lagu yidhi maamulka ruwanda oo ku takhasusay been iyo wax isdabamarinta waxay soo bandhigeen maxaabiistii hore ee jabhadda f d l r waxayna u xireen dhar milatari oo cusub iyagoo ka dhigaya inay yihiin kuwo cusub oo goomo lagu qabtay taliska sare ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sidoo kale ku eedeeyey ciidamada ruwanda inay dileen askar dhaawac ah iyo kuwo xanuunsanayay oo ku sugnaa isbital ku yaalla magaalada gooma dhacdooyinkaas oo ay ku sheegeen dembi dagaal iyo mid ka dhan ah bini'aadnimada colaadda sii kordhaysa ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in colaaddu isu bedesho dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca gaar ahaan dagaal ku fida ruwanda uganda iyo dalal kale dowladda d r c ayaa marar badan ku eedeysay ruwanda inay taageerto jabhadda m taasoo ruwanda ay marar badan beenisay xukuumadda kigaali ayaa dhankeeda ku eedeysay kinshasa inay gacan saar la leedahay fallaagada f d l r eedeymahaas oo ay d r c iyana marar badan beenisay dhaqdhaqaaqa militari ee gobolka ayaa weli ah mid joogto ah iyadoo iskahorimaadyadu ay sababeen barakac xooggan iyo walaac bini'aadnimo falanqeeyaasha ayaa ka digaya in xasilooni darrada sii socota ay halis ugu jirto inay sii xumayso oo ay hog dheer ku riddo xasilooni darrida gobolka oo dhan goor horena dhowr ka tirsan nabadilaalayaasha caalamiga ah oo ka socda waddamada ku bahoobay ururka sadik ee afrikada koonfureed ayaa lagu dilay weeraradii ugu dambeeyey ee fallaagada
maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi markana ku soo dhowaada barnaamijkii qurbe waxaa inoo haya wariyaha v o eeda kanada xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno dowladda federaalk ee kanada oo labaatan milyan oo dollar ku taageertay dhismaha xarun ay yeeshaan soomaalida toronto golaha deegaanka ee magaalada toronto ee dalka kanada ayaa bartamaha sanadkii kii ansixiyey mooshin ay soomaalidu ku helayaan xarun dhaqan iyo madadaalo oo u gaar ah taasoo ay uga faa'iidaysanayaan arrimo kala duwan mooshinka oo tirsigiisu yahay ma ma afar toddoba dhibic labo sagaal ayaa lagu sheegay in lagu aas-aasayo xarun dhaqan iyo madadaalo oo ay u dhammaystiran yihiin dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin soomaalida francis nansiata oo ka mid a golaha deegaanka ee magaalada toronto lagana soo doorto xaafadda ay soomaalidu ku badan tahay ee york south weston ayaa golaha horgeysay mooshin iyadoo taageero ka helaysay duqii magaalada toronto ee xilligaasi john tory labayabaatan ka mid a shan iyo labaatanka xubin ee golaha deegaanka ee xilligaasi ayaa u codeeyey hirgelinta xarunta dhaqanka iyo madadaalada soomaalida toronto ku dhowaad saddex sano kadib wasiirka wasaaradda guriyeynta iyo arrimaha bulshada kanada ned erisken smith ayaa shalay ku dhawaaqay labaatan milyan oo dollar oo lagu dhisayo xarunta soomaalida ee toronto oo dhul ka helay xaafadda etoobika north kadib munaasabad ay wasiirku ku weheliyeen wasiirka horumarinta caalamiga ee kanada axmed xuseen duqa magaalada toronto olivia jow xildhibaano qaar ka mid a golaha deegaanka iyo guddiga iskuullada toronto iyo qaar ka mid a soomaalida degan magaalada toronto wasiirka ayaa iiga warramay kadib kulanka lacagta uu ku dhawaaqay This is the very first announcement I have made personally because this matters so much to, to, me and to our community. And it's $20 million, and it is going to be one of four or five projects across the whole country.
wasiirka waxa uu yidhi tani waa ku dhawaaqistii ugu horreysay ee aan shakhsi ahaan u sameeyo sababtoo ah waa mid na qusaysa aniga iyo bulshadeenna ayuu yidhi waa labaatan milyan oo dollar waxayna noqonaysaa mid ka mid ah afar ilaa shan mashruuc oo guud ahaan kanada helaya lacagtan waxay lacagtan ku helayaan ayuu yidhi dadaalada iyo taageerada ay sameeyeen bulshada iyo guddiga taasoo isbeddel ku samayn doonta ayuu yidhi soomaalida toronto And it's receiving that amount because of the hard work of the community, because of the hard work of the board, uh, because of the difference it's going to make for the Somali community here in Toronto.
Zakariya Abdulle oo ah madaxa The Somali Center for Culture and Recreation oo loo soo gaabiyo SCCR oo ah urur ay ku bohobeen dhalinyaro dalkan ku dhashay ama ku koray ayaa ku dhawaaqista kadib sheegay inay tahay arrin taariikhi ah oo ay sugayeen tobannaan sano sidoo kale axmed xuseen oo ah xildhibaan iyo wasiirka horumarinta caalamiga ee kanada ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan maalgelinta xarunta soomaalida toronto runtii waa maalin aada muhiim u ah dhalinyaro badan oo soomaaliyeed baa wakti badan juhdi geliyey inay ka shaqeeyaan in la dhiso meel oo center ah oo loogu talagala dadka soomaaliyeed inay iskugu tagaan inay maxaan ku dhaha dhallinyaradooda isku geeyaan in dhaqanka soomaaliyeed lagu micnaha lagu dabaaldego in dhallinyarada iyo waayeelkana ay service badan ka helaan arrintaas dhallinyarada waqti badan bay soo wadeen aniga ii keeneen waxay yidhaahdeen maadaama dowladda federaalka ku jirtid dowladda canada waxa aa noo qaban kartid noo qabo oo dhinaca dowladda canada siday arrintan barnaamijkan u caawiyaan si meeshan loo dhiso at the same time waxay kaloo la dhaqmayeen dowladda goboleedka iyo dowladda munishibiyada oo magaalada toronto aniga qeybta aan ka ciyaaray barnaamijkan waxay ahayd in dowladda federaalka in qeyb weyn qeyb libaax ay ka qaadato arrintan maantana waxaan dabaaldegaynay dowladda federaalka inay u hadiyeysay labaatan milyan oo dollar in lagu dhiso centerkan oo dadka soomaaliyeed ay lahaan doonaan oo laga dhisi doono magaalada toronto xamdi caalin oo ka tirsan ururka s c c r ayaan weydiiyey waxay uga dhigan tahay ku dhawaaqista lacagtan aad baan u faraxsanahay waa wax weyn aan qabahoona walaahi shaqada weli ma dhammaanin hadduu balaawo hooyaa dadka dan in lays caawiyo waa keligan ma samayn karno shaqadan waa shaqo community ah so ilaahayna gaarsiiyo ilaahay hanoo sahlo shaqadan in insha allah dhismadu warmaaha generationkan wallahi waa wax weyn waa wax weyn anaga inta waa kusoo kornay community wuunoo yaalay laakiin meel space oo lagu barto soomaaliga lagu koro ino dhismo soomaali ma jiro insha allah ilaahina gaarsiiyo ilmaha soomaaliga siyo hadlaan aniga way fiicnaahayaan qaar ka mid a soomaalida goobjoogga u ahayd ku dhawaaqista lacagta lagu taageerayo xarunta soomaalida toronto ayaa iga warramay dareenkooda waa kuwan cabdi xaaji yuusuf suuban faytaan iyo cabdirashiid bakin waxaase ku horumaraya cabdi xaaji maanta waa maalin weynoo jiilasha soo socday jiilasha hadeer joogaba wax u taraysa maanta waa maalin weynoo soomaalida oo dhanta isugu timi guri dhisatay guriyay odayaashoodii dadkooda waaweyn iman karaan guriya carruurtooda iman karaan guriya komyunitiyada kale iman karaan ay ku raaxaystaan waa mahad maalin loo celiyay ilaahay baa mahadle marka xigta dadkii ka shaqeeya oo dhan baa mahadle ee arrintan suurakalka dhiga canada aan ontario iyo torontaba soomaalida dhibaato badan baa ka soo gaadhay dhibaato carruurtooda ku luntay dhibaato carruurtooda ku dhimatay dhibaato carruurtooda shaqo waaye dhibaato markay komyunitiya kala tagaan siday rabaan loo qabanin loo soo dhowaynin dad kaloo ajaanib ay u tagaan maanta arrintan waxay u fulinaysaa meelay yimaadaan ay ilmay eeydo ama habaryar ama walaalkooda ama inaadeerkooda ama ay garanayaan oo dhegaysanaya oo afkooda ku hadlaya oo la diinaya u imanayaan arrinta maanta lagu dhawaaqa aad iyo aad iyo aad soomaaligu fiican tahay waxaa moodaa maanta inaan noqonnay inaan ka tirsannahay waddanka oo kanadays noqonnay oon haysanno dhul qayb dhanna la siiyey oo lacagta lagu dhawaaqay oo dhismihii bilaabanaya insha allah waxayna noqon doontaa meel aan iskugu imaanno oon ku dhiganno waxaan jecelnahay soo dhowaynteenna aroos haddaan rabno haddaan rabno inaan wax kasta ka samaysano bulshada dhexdeeda insha allahu tacaala khayray noqonaysaa waxaan farayaa soomaalida dhan inay si iskaashata ma kufto inaan noqonno iswada raacno kulligeen oo meeshaas ka shaqayno sidai horumar laheyd zakariye iyo tiimku waa bilaabeen waana mahadsan yihiin annagana waxaan gadaalan ka fadhina kole laakiin hadda waa inaan ismuujinaa farraysinka qayb galnaa dowladda lacagteena siisa kalix wax ma tari doonto waa inaan meesha wax ku darsannaa oo laga dhex arkaa communitiga ladha intaasay keeneen ayagana insha allahu tacaala maanta farxaddaan helnay waa farxad aad iyo aad u weyn inaan helnay santar annagu aan leennahay oo gacanteenna annagoona loogu dhisaayo maamulkiisa iyo wixiisanaan ahayno dhallinyaradii aan magaalooyinkan ku dhalnay ayaa maanta noo kacay waa generationkii aan sugaynay marka waxa la soo koobi karo farxaddeenna ma laha maanta dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay dowladda federaalka ah ee kanada oo labaatan milyan oo dollar ku taageertay dhismaha xarun ay yeeshaan soomaalida toronto inta aan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaasiyo nabadgelyo
xuseen nuur xaaji iyo barnaamijkii qurbaan intaasi ku dhaafno markana kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban saynab abuukar maxamed ayaa muqdisho nooga soo dirtay
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban sannadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha soomaaliya sababo la xiriira colaadaha abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada haddaba qorshe dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan mise door wadajir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya doctor mukhtaar nuur abuukar iyo korneel yuusuf xuseen dhangan waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey doctor mukhtaar saynab abuukar walaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o eedka iyo saaxiibkay cornel yuusuf saynab walaal waxaa xaqiiq ah dowladda aan haysano waxaa la yiraahdaa waa federaal weeye sideeda federaalna waxaa weeyaan adeega bulshada wuxuu kasoo bilowdaa kor waa la dadejiyaa waxaa loo dadejiyaa ilaa iyo waaxeed maamul goboleed degmo gudoomiye waaxeed waxay haysataa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada hadday noqoto wax cimilada isbedel ku yimaado hadday noqoto dhibaatooyin soo food saaro iyo hadday noqoto jaangooyinta xukuumadda dowladda sideeda dhex waxaa loo baahanya in qorshe ee la timaado qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso oo uu beryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedbedelayo qorshe baahan oo ka hor imaanayo oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada dhibaatada meesha ay ka jirto cimiladan isbedelayo biyaha fatahaadda ah dadka shacabka way baahan yihiin way jecel yihiin wax isku duubnaan laakiin waxaa loo baahan yahay facilitated waxa la yiraahdo in qorsho jaan go-an oo degsan in loo geeyo qorshahaasna la fuliyo hadday taa jirin wax hagaagaya ma jiro dad bulsho badan aan aragnay fatahaad timaaday isxilqaamay webiga dhinac yar wax qabtay laakiin waxaan waxa weeye wax masiibooyin waxa weeye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeye ha noqoto ama dowladdii oo u degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay hadday taasan jirin runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto dunida waad aragtaa wasaaraddan baa loo sameeyey oo wasaaradda cimilada ah ayaan haysanaa oo ujeedkeedu tahay isbedelka cimilada kusoo kordhaya inay wax ka qabato korneel yuusuf ma waxaa loo baahan yahay door wadajir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu runtii halkan waxaan ka salaamayaa bahda v o e oo ay hormood u tahay saynab abuukar iyo saaxiibkayga dooda igula jira doctor abuukar runtii aragtida meesha taalla aniga waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay si looga baxo arrimaha taagan ee waxqabad la-aanta xagga beeraha ku saabsan iyo waxsoo saar la-aanta dalkeenna ka jirta si looga maarmo waxaa loo baahan yahay waa waxqabad bulsho oo ka timaada bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka soomaaliya inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayagaa laga rabaa dhibaatada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeennu markasta u baahan yahay iyo baahida iyo fakriga dalkeenna ka jira sida keliya oo looga bixi karaa waxaa weeye waa iskutashi bulsho in la helo weeye xaqiiqadii sidaa weeye arrintaasunbaa loo baahan yahay dhibaatada sidaasaa looga bixi karaa dowladduna wax yar un oo saamayn ah unbay ku yeelan kartaayo arrimaha cimilada isbeddelka cimilada oo kale waa barnaamij dowladnimo in lagu xaliyo u baahan laakiin wax soo saarka beeraha iyo iskutashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado haddii aan dib kugu soo noqdo ee mukhtaar waad dhegaysanaysaa yuusuf waxa uu ku doodayaa in loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqda wax looga qabto adigana waxaad rumaysan tahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada amaba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan looga bixi karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda yuusuf saynab walaal waxaan rabaa saaxiibkay cornel yuusuf inaan u iftiimiyo waxaan haysanaa laba wasaaradood saddex wasaaradood runtii wasaaradda qorsheynta oo ah istraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ay u baahan yihiin ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan rascamboni duras caseer oo qorshaheeda ay watahayba wasaaradda qorsheynta la yiribo xaggee dhibaato ka taagan tahay dhibaatadan soo nonoqotay cimiladan isbedelka ah maxaa sababay xaggee fan ugu helnaa xaggeen isku kaashanaa waa qorshaheedu wey wasaaradda qorsheenta sidoo kalena wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu ay tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ay keento miiska soo saarto fatahaadii kasoo baxay oo beledweyne waad aragteen biyihii marka ka yimaadaan webiyada beerihii dalagyada soo baxaya marbay kusoo fatahaadmayaan ayay sababayaan sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga oo iyadan ay tahay qolooyinka nabadiida ah oo raba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan wixii dowladdii dhexe qorsheheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarno sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyo badan laga xoreeyay nimanka nabadiida ah kadib la geenayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen wasaaradda cimilada iyaduna sidoo kale ee runtii iyadan qorsheheedii ay dejisay iyo maamul goboleedyadii wada shaqaynayaan waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyidkaas sameyn dad isku tashada keliya hadday wax qaban lahaayeen dee hadda may qabtaan muddooyinkan dambe maxay qaban waayeen waxa loo baahan yahay waxa weeyaan waxaan waa wax runtii oo aada u weyn waad aragtaan wasaaraddii gaashaandhigga inta ee maamul goboleed ee runtii ee ka kicisay nimankii ama meelihii muhiimku ahaa adeegyada beerihii dalagyadii waxyaalihii laga soo bixilay o dhan ee nimankaas gacanta ugu jiraan iyo waxa isela fatahaadii taabaa sababay in runtii in problemkan uu yimaado soo nonoqdo iyadoo cimilada isbedelkii biyihii iyo webiyadii isbedelayo tii wasaaraddii qorsheynta iyaduna qorsheheeda diyaar yahay wasaaraddii gaashaandhigga iyaduna sidoo kale arrimahaas ayaa isbahaystaa loo baahayan dowladda inay soo jaangoysameen dadka yaroo kooban wax ma qaban karaan taasaan aaminsanahay yuusuf sida mukhtaar uu ka dhawaajiyey ma isleedahay kaalinta dowladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan gebi ahaanba wax looga qabto saynabey runtii saaxiibkay mukhtaar waa uga mahadcelinayaa aragtidiisa shakhsinimo bili-aadankuna inay kala aragti duwanaadaan waa qayb ka mida waxaa bili-aadantinimada ilaahay uu sameeyey bay qayb ka tahay aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa laakiin wax badan oo uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amnigoo kale la yidhaahdo waynu ognahayoo dalka soomaaliya dowladda soomaaliya gacanta kuma wada hayso cadow argagixisaa oo soo jireena dalka kale barki haysta weliba meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaayoo dalka waxsoo saarkiisa laga soo saari jiray nimankaa argagixisadaabaa gacan ku haya dowladduna awood uma lahan inay mashaariic iyadu ay wadato meel argagixisa haysato inay ka hirgeliso dowladdu awood uma lahan taasuna intaa weeye midda kale saaxiibkee waxaan rabaa inaan hal kalma aan ka saxo wuxuu yidhi soomaaliya raas gambooni ilaa raas casayr soomaaliya raas gambooni iyo raas casayr lama yidhaahdo soomaaliya waxay ka kooban tahay raas raas gambooni ilaa lawiyo cadday ka kooban tahay intaa haddaan taa uga gudbo runtii waxaa kaliya ee maantay dalka soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada waddanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho in la helo dadku ay beerihii iyo waxsoo saarkii dalka u jeestaan arrinta keliya ee maantay looga bixi kara caqabada jirta iyo baahida shisheeye ee mar walba gabcahaynu u taaganayno dad shisheeye inayna caawimaan anugu waxaan aaminsanahay in inay tahay in bulshadeennu ay waxqabadka bulshada inay ka timaado isku tashiga bulsho ayaa arrintaa looga bixi karaa dowladdu dalku nabad markuu noqdo inay wax jihayso waa laga rabaa laakiin wakhtiga maanta la joogo bulshada ayay khaas u tahay inay wax soo saarka ayagu la yimaado haye mukhtaar ee waad dhegaysanaysaa hadalka yuusuf maxaad ugu jawaabi lahayd saynab walaal saaxiibka yuusuf aragtidiisa runtii waa soo dhoweynayaa midda xigtana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay marna inuu yidhaahdo dowladda iyadaa jaangooyinta iska leh oo qorshaha dowladda iyadaa looga dambeynayaa marna uu yidhaahdo dowladda wax ay ka gasha ma laha bal waxaa raba saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir ama dowladda inuu ogaado jaangooyinta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxaa horaa loo yiribo dowlad gacanteeda way weyn tahay waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool webiyada maraya shabeelooyinka webiga shabeelle iyo webiga jubba intaba waxaa gacanta ku hayo nimankan dowladiida ah argagixisada ah intabana waad aragtaan hadda shabeellada dhexe waa laga saaray waa tan daroon lagu garaacayo runtii la erinayo dhammaan la baneeyey inta kalena hadda qorshihii kale shabeellada hoosena iyadana sidoo kale runtii walaal dowladdu waxaysan qorshe aysan soo dejinin shacabka hoose sideedaba waxaa loo baahan yahay xaaladda dalka aan ku jirno this time waa soomaaliya waa fikirka soomaaliya inuu ka hadla yuusuf laakiin marba meel buu u boodaya saaxiibkay wuxuu ka dhigayaaba waddan runtii dhammaan abni ay wada tahay oo xaaladeeda ay tahay dowladda hadda waxay ka wada kicisay dhammaan intii ahayd intii ahayd gacan nimankan burcadka haystay ay baneeyeen shacabkii dib gacantooda loogu celshay hadda iyo kadib qorshe in la sameynayo markoona shacabku way joogeen waxay ka qabteen aan jirin waayo wax ka weyn ayaa dusha saarnay dowladdii yaa timid way ka dul qaaday waayo geed in beer laga gooyo dhul beereedka ma ogola nimankan dowladiidka ah nimankan burcadka oo runtii ay diidan yihiinba in xataa wax lasoo saar iska daaya geed yar in la jiro runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda oo dadaal iyo juhdi badan ay ku bixisay aan wada ognahay dhammaanteena runtii uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh qorshihiisa ballaaran runtii aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa marnana waxaan rajeynaynaa soomaaliya oo nabad ah wax soo saar leh cimiladiiyo laga wada shaqeynaya dhammaan cabsi aysan jirin shacabka iyo xukuumadda iyo maamul goboleedka iskaashanaya ayaa waxaan rajeynaynaa in sidana lagu yiqiin wax soo saarka ahayd inaan runtii dib u bilaabno yuusuf adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si wax looga qabto dhibaatadan taagan maxaad xalka u aragtaa
saynabey intaanan go-aanka ugu dambeeya oo aragtidayda aanan inla wadaagin waxaan rabaa saaxiibka inaan hal arrina xasuusiyo marnaba horta waxqabad la-aan dowladeed ciduna ma sheegin dowladduna dhaliil ma lahan waxaan keliyoo sheegnay waxay ahayd war dalka dowladdu gacanta kuma wada hayso dhulkii beyska ama saldhigga u ahaa wax soo saarka beerahana argagixisada caalamigaabaa haysata sidaa darteed dowladdu mashaariica ay hormuud ka tahay meel argagixisa haysato lagama fulin karo cidda marka waajibka ay ku tahay inay wax soo saarkii wadanka ee beeraha la yimaadaan waa bulshada soomaaliyeed communitiga soomaaliyeed baa la rabaa ama dalka dibadiisa ha joogo ama gudaha ha jooge in isku xir lala yimaado wax soo saarkii beerihii dib loo soo celiyo oo meelaha muhiimkaa ee dhulkii beeraha beyska u ahaa ay tagaanoo beeraha aynu tabcano bulshada soomaaliyeed baa wakhtigan laga rabaa dowladna sideedaba dowlad marka la yidhahdo dowladu fiishin ama aragtida qorshe ee lagu howlgelayo unbay keentaa laakiin xoogga iyo communitiga wax soo saaraya waa bulshada intaa haddaan uga gudbo aniga aragtida ii muuqata ee saxdaa waxay tahay in bulshada soomaaliyeed ee ilaahay dalkan siiyey inay isku tashadaan dalkooda beerahooda tabcadaan communitiyo isku xidhan la sameeyo dhulka la beerto faqriga iyo gaajada na lala dagaalamo iyo kaalmo shisheeye inaynu sugno dalkeenna hodan ah asiga inaynu tabcanno ayaan bulshada soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa dowladduna aysan ka sugin maadaama aysan gacanta ku wadahayn dowladdii dhulkii soomaaliyeed dowlad iyaan qorshe laga sugna dadku isku tashi ha la yimaadeen wax soo saarkii iyo beerihiina ha u dhaqaaqeen faqriga gaajadana hala dagaalameen anugu aragtideeda sidaasaan qabaa aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu xubintii doodda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa doodda igala qayb galay korneel yuusuf xuseen iyo dhaktar mukhtaar nuur abuuka inta dooddan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenab abuukar ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban markana ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha b o e da mahad cali xidir
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta aanu ku falaqayn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida horyaalka xiisaha badan ee liliiga horyaalka talyaaniga iyo koobka maxalliga f a kaabka iyo falanqayn yar oo aan ku samayn doono koobka xiisaha badan ee uefa champions leaga oo habeen dambe daaha laga rigi doono wareegiisa kuwatrafinaalka waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya amraan maxamed xasan oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga muqdisho xasan maxamed aadan oo ka mid ah dhallinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga muqdisho iyo sakariye maxamed cali sky oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga muqdisho dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa aan ku bilaabay xasan maxamed aadan oo aan wax ka weydiiyey kulamadii ka dhacay horyaalka xiisaha badan ee laliiga waa dhawahay marka hore markaa ka hadalna horyaalka sbain sanadkan waa sanad aad laiskugu haayo markii loo fiiriyey saddexda koox ugu tunka weyn barcelona real madrid iyo atlet madrid waa iska daba dhibcan yihiin walow xalay real madrid ay kuftay oo labii hal lagu garaacay real batis ay ku garaaceen horyaalka sbain xaaladiisa wuxuu maraa meeshii ugu adkeed sababtoo ah kooxba kooxda markay kufto kooxba kooxa horyaalka qabanayso markaad markii loo fiiriyey sanadkan real madrid maray haysay horyaalka kasii horna barcelona haysay oo dhowr dhibcood ku heysay kadib real madrid aa qabatay dhowr dhibcood ay ku qabatay atlet madrid aa qabatay horyaalka sbain waa horyaalka ugu xiisa badan aan isleeyahay sanadkan socdo markii loo fiiriyo horyaalada kale horyaalada kale qaarkood waa lagu kala baxay sida horyaalka ingiriiska hadda waxaa waaye liverpool lasii tagta laakiin horyaalka sbain sanadkan waxaa u malaysaa in laisla gaari doono ilaa xiliyada dambe labada kun ugu dambey saddexda kun ugu dambey in lagu kala baxalay haddii sidan wax kusii socotana hadda koox kasta awood leeda hadda real madrid xalay waxaa waaye waxaa ka maqnaa ciyaartooy dhaawacayaa ku jireen barcelona aysan galin dhaawac oo sidan qaab ciyaareedkeeda sidan ay kusii wada horta barcelona sanadkan macalinkan wax badan ayuu ka bedelay barcelona u badanta haddii micnaa saan ahaato inay qaadayso horyaalka laakiin markii loo fiiriyey real iyo barcelona hadda jaanisku ugu badan barcelona haysto tahay amraan toddobaadkan waxaa la ciyaari doonaa kuwatarfinaalka ama sidii dhammaad koobka uefa champions leaga bal kulamada ugu adag haddii aad falanqayso sida real madrid iyo atletico madrid aada u mahadsan tahay adiga iyo dhammaan bahda v o a iyo dhegeystayaashaba ramadaan kariim ayaan idin leeyahay haddii aan gudagalo waxaa jiro kulamo xiiso badan oo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee uefa champions league iskuna arkaan qubadaha waaweyn ee kooxaha yurub waxaa la filayaa isbuucan in la ciyaaro lugta koowaad ee wareega lix iyo tobanka waxaana dadreeba xiisaha kulamada jira iyo sida isha loogu hayo kulamada habeenka talaadada waxaa ugu waaweyn kulanka derbi madrid oo ay ciyaarayaan kooxaha atletico madrid iyo sidoo kale real madrid oo si weyn uga xifaaltama gudaha caasimada sbain ee madrid arsenal waxa ay booqan doontaa kooxda b s v indoven ee gudaha netherland ganareska bandhig liita iyo dhaawacyo waaweyn ayaa hareeyey dabcan fursad weyn oo sanadkan champions league meel fiican ay kaga sii tagi karaan haddii harkan ay soo gaareenna waxaan dhihi karaa dadaal badan ayay bixiyeen kooxda ganareska inkastoo dhaawac aad uu hareeyey kooxda indoven waxa ay ku sugan tahay garoonkeeda arsenal waxay heli doontaa kulan awey ah kulankeeda ayaa ugu dambeyn doona oo garoonkooda ayaa loogu imaan doonaa dhanka kale barcelon wacdara ayay dhigtay isbuucan horyaalkana si weyn ayay dabcan ama si toosa ayay ula wareegtay xilli real madrid ay ka saramareen iyagoo hogaanka horyaalka si toosa u ahay laakiin isbuucan champions league waxa ay wajihi doonaan kooxda benfica oo ah koox iyadana aad u dhib badan inkastoo kooxda benfica ay gurigeeda joogto haddana baarka waxay qabaa waxaan qabaa in ay soo gudbi karto oo meel fiican oo ay imaan doonto ugu dambeyn kulanka ugu xiisaha badan ee wareegan lix iyo tobanka oo aan u arko oo ay wada ciyaari doonaan kooxaha b s g iyo sidoo kale kooxda liverpool kooxda macalin arne slood ee liverpool ayaa la ciyaaraysa kooxda b s g lugta hore oo ka dhici doonta gudaha garoonka bark de prince ee caasimada faransa b s g waxay haysataa fursad oo waxa ay joogtaa garoonkeeda laakiin haddii kulankan ay natiijo fiican aysan helin ugu yaraan bareejo xitaa dabcan aysan ugu ilaashan way adkaan doontaa inay natiijo fiican ku helaan gudaha garoonka anfield oo taageerayaal badan ay soo buux dhaafin doonaan marka waxaan qabaa in b s g ay sidaan kusoo dhammaatay waayaheeda tartanka champions league mar kale ay lumin doonto inkastoo bandhig fiican ay sameynayaan xiddigaha kooxda b s g haddana liverpool oo sanadkan wacdaro weyn dhigaysa ayaa ka hor imaanaysa taasoo adkeyn doonta fursadeeda ay wareega sideedda ku tagi karaan ugu dambeyntii eh, kulamada f f kaabka maxaa laga yiri iyo kooxihii u soo baxay wareega xiga iyadoo koobka laga ciribtiray eh, kooxda weyn ee man united aada u mahadsan tahay adiga iyo v o eda haddaynu eegno ee toddobaadkan tartanka xiisaha badan ee f a kaabka waa uu ka duwanaa toddobaadyadii hore tartankan ayaa la ciyaaray toddobaadkan ee wareegiisa lix iyo tobanka oo ahaa ee is arag waxaana ee kooxihii ciyaaray ka mid ahaa kooxda aston villa oo garoonkeeda labii eber uga adkaatay ee kooxda cardiff city waxaana labada gool u dhaliyay xiddiga ay dhowaan la soo wareegtay ee marco asensio oo dalka sbain u dhashay sidoo kale ugu dambayn ee newcastle ayaa tartankan laga reebay sidoo kale ee waxaa jiray ee kulan kaloo aad u xiiso badan oo kooxda manchester united ee soo gebagaboobay sidoo kalena ee tartanka ay macsalaameeyeen kooxda uu hogaamiyo taabaraha lagu magacaabo robin amrim oo looga adkaaday rigoorooyin saddex iyo afar ah kooxda fulham ayay garoonkooda old trafford ugu baxayeen waxaana sidaasi looga ciribtiray tartanka wareegga ee sideed dhammaadka ayuu tartanku soo gaaray waxaana ee isku soo haray siddeed kooxood ama markaasi ee waxa loo yaqaano quarter finalka waxaana kulammada la xusi kara ka mid ah kulanka kooxda manchester city ay la ciyaaraysa dhigeeda bournemouth halka fulham iyo crystal balace isku aadi doonaan aad baad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaanteen isku duuban waa mahad cali xadar oo idinkaga tegaya sidaas iyo kala wanaagsan
ciyaarihii iyo mahad cali xidir aanu intaasi ku dhaafno markana mid ka mid ah heesahaan idinkugu talagalnay bisha ramadaan
نجينا يا الله من شرور النفوس نجينا يا الله من شرور النفوس نجينا يا الله من شرور النفوس نجينا يا الله من شرور النفوس nafta nafta ha garbeediyo inta lagu hungoobe sharafteeda heeru ku hoggaamiyaayo hoggaana ibliisba hadaan ka tuure nafta nafta ha garbeediyo inta lagu hungoobe sharafteeda heeru ku hoggaamiyaayo hoggaana ibliisba hadaan ka tuure hanuunsho walaayo waadu nagahagodo naftaadi madeediyo noga hili shaydaan noga hili shaydaan ya allah allah shururi nufusi نجينا يا الله الله شرور النفوس الله جينا يا الله الله شرور النفوس نجينا يا الله الله شرور النفوس hadalkii rasuulkiiho shan kastoy hawraar wacan culimadu ku hooshan naftu haaban weydo hoggaana ibliisba helada u tumaaye
qasiidadaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeenniyo habeennimo intaan mar kale kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinla sidaa iyo nabadgelyo kastoy hawraar wacan culimadu ku hooshan naftu haaban weydo hoggaana ibliisba helada u tumaaye hanuunsho walaayo waadu nagahagodo hili shaydan, loga hili shaydan. Ya Allah.